kulanti wanaagsan dhegaystayaal magaalada muqdisho waxaa afar iyo tobankii bishan abril ee sanadkan labada kun laba iyo labaatanka lagu dhaariyey mudanayaasha baarlamaanka cusub ee koob iyo tobanaad ee soomaaliya baarlamaanka ayaa waxaa horyaalla howle ay ka mid yihiin doorashada guddoonka golaha shacabka iyo tan doorashada madaxweynaha haddaba maxay shacabka soomaaliyeed ka filayaan baarlamaanka cusub waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan fursad siin doonaa qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna oo barnaamijka uga qaybgeli doona khadka telefoonka halka sidoo kale aad maqli doontaan aragtida dhegaystayaal ku sugan dalka iyo dibaddiisa aan ku bilowno dhegaystaha ugu horreeya walaal soo dhowow adiga oo ku hormaraya magacaaga magacayga waa cabdiweli sayid oo istanbul jooga waa mahadsantaha cabdiweli maxay tahay waxa aad ka filayso baarlamaanka cusub ee soomaaliya ee dhowaan la dhaariyey maxaa tale ah oo aadna u haysaa mudanayaasha nuur baarlamaanka waan ognahay dhariisha faraha badan ee loo hayo qaabka ay kusoo baxeen iyo doorashadu siday u dhacday dabcan doorasho lama dhici karo xulashadu siday u dhacday laakiin waxaan rajo weyn ka qabnaa in baarlamaankaas soo baxay labada aqal ay wax weyn ka qaban karaan oo wax tari doona mustaqbalka ummadda soomaaliyeed waxaan isleeyahay laba shaqo baa ugu weyn oo laga filaya inay qabtaan hadday si fiican ay u dhacdana wax badan tari doona dadka soomaaliyeed ta koowaad waxa weeye inay soo doortaan hoggaan baarlamaan oo aqoon iyo hufnaan iyo khibrad leh oo baarlamaanka soomaaliyeed hoggaamin kara ta labaadna waxay tahay inay dadka soomaaliyeed usoo dooraan madaxweyne shacabka soomaaliyeed midayn kara fahansan soomaaliya iyo dowladnimadooda waxay u baahan tahay waxaan isleeyahay hadday labadaa shaqo qabtaan mataqaana oo si fiicanna qof walbo xildhibaana uga fekero inuu si wanaagsan mas-uuliyaddiisa u guto isagoo ilaahay uga cabsanaya waxaan isleeyahay wax weyn wanaagsan baa kasoo bixi kara waxaan kaloo kula dardaarmi lahaa xildhibaanadu ugu dambeyn waxa weeye cid walba oo soo saartay cid walba oo soo xulatay maanta waa xildhibaan soomaaliyeed waa qof xora saa darteed waxaan kula tagnaa inaysan cidna meel ugu xirnaan nin walba isticmaalo caqligiisa garashadiisa isa saara mas-uuliyad islamarkaasna dadka soomaaliyeed iyo degaanka uu matalo waxa danta u inuu sameeyo taa marka waxaan ula jeedaa in sida la leeyahay xildhibaanada dad baa soo xushay oo meesha keensaday oo ay guryo ugu xiran yihiin inay meesha ka saaraan waxayna ka muuqanaysaa go-aanada ay qaataan oo ay ugu horeyso doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha waa tahay dhegeystayaal dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira walaal xaggee ku sugan tahay adiga oo magacaaga ku bilaabaya walaal magacaygu waa cabdicasiis cali maxamuud waxaan ku suganahay dalka masar gaar ahaan magaalada caasimada ee qaahira waa tahay cabdicasiis sida aad la socoto barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa baarlamaanka cusub ee soomaaliya marka aragtidaada ku aadan baarlamaanka iyo waxa laga filan karo waad mahadsantah walaal nuur waana ka mahad celinaya runtii fursadan ay siisay idaacadda v o a baarlamaanka soomaaliya hadda doorashadiisii ay inta badan soo dhammaatay runtii wuxuu ahaa doorashadii ugu waktiga dheerayd xagga baarlamaanka qaadata doorasho waxay ahayd in fara badan khilaafaad iyo isjiidjiid fara badan si xubnahan la dhaariyey ay u soo baxaan doorasho waxay ahayd runtii aad uga caaganayd in heshiisyadii la sameeyey in doorashada lagu galo sida seventeen september iyo labaatan toddobadii may heshiiskii la galay eejihaynayey in lagu soo xulo golaha aqalka sare iyo baarlamaanka runtii aad looga weecday doorasho waxay ahayd golaha baarlamaanka soo xulitaankooda runtii xalaalnimadu ay aada ugu yarayd oo ku wada yimid xubnaha baarlamaanku rabitaan shakhsiyadeed iyo qof kastaba qofkan aniga ay dhow ama saaxiibgu i yahay ama wuxuu ka talinayaa interestigayga marka runtii waxaa la odran karaa baarlamaan aan sidii la filayey iyo doorasho dadka soomaaliyeed ee muwaadiniinta aan ku iman buu ahaa laakiinse ku yimid xulasho ay soo xusheen rag badan oo siyaasiyiina oo damac kaleh inay hogaanka dalka ama ay qabtaan ama kuwa ay taageerayaan ay u diyaariyaan xubnaha baarlamaanka marka quusta inay shacabka soomaaliyeed ay aada uga quustaan dalkooda iyo dadkooda ma fiicna laakiinse waxaan filayaa inuusan aada uga duwanaan doonin baarlamaanadii soomaaliya ee fadhiidka ahaa maslaxadda dalka iyo dadka iyo waxa loo doortay iyo golaha ay matelayaan awoodda uu leeyahay kuwo aan aada uga duwanaan doonin golayaashii hore ayaan filayaa wax cusub iyo dhiig cusub oo maslaxadda dalka iyo dadka kuwa aad u jihaynaya inaysan ku jirin baan filaya inkastoo ay ku jiraan rag fara badan oo miisaan leh oo baarlamaanadii hore ku jiray sidaas oo kale dhalinyaro cusub ku jirta oo markii koowaad matalaadan iyo xilaalkan loo soo idmada ay ku jiraan laakiinse guud ahaan markaan soo aruuriyo waxaan filayaa in aysan ka duwanaan doonin baarlamaanadii soomaaliya soo soo maray sanadihii ugu dambeeyey intii burburkan ku jirnay dhegeystahaasi aad ayuu u mahadsan yahay dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira walaal soo dhowow magacaaga iyo halka aad joogto a magaca waa maxamuud cabdalla jooga xamar dharkeynley waa dhowahay aad iyo aadaan u dhowahay maxmuud waa mahadsan tahay baarlamaanka cusub ee soomaaliya bal aragtidaada iyo maaragtay sida uu kuula muuqdo waxa laga fili karo
niyaho waxa laga fili karo waxa waaye xilli horta loo baahan yahay oo emergency in xal la gaara ayuu ku soo aaday sidaasi darteed marka hadda si guud soomaaliya baarlamaankan in xal mataqaanaa laga helo oo mataqaanaa uu noqdo baarlamaankii lagu nasto oo khatarta dalka ka badbaadiyo inuu noqdo aad iyo aad ayaan ugu hanuweynaya hadduu alla idmo waxaana ka rajaynaynaa guddoon fiican iyo madaxweyne fiican iyo xukuumad fiican inuu dhalo ayaan rajaynaynaa hadduu alla idmo marka xilli oo xasaasi ah oo colaad laga baqayo ayuu ku soo aaday haddana rajada dalka aad iyo aad ayay dadka ay habi u noqdeen waxaan kaloo rajaynaya inuu roobkana xilligiisa la jooga marka roob iyo xukuumaddana isla helna rajada dalka aad ayay u fiican tahay haatanna aan dhegaysanno qaar ka mid ah dhegaystayaal ku sugan magaalooyinka muqdisho boosaaso iyo nairobi oo iyaguna aragtidooda ka dhiibanaya baarlamaanka cusub ee soomaaliya magaciigu waa maxamed shiraac cumar joogo magaalada muqdisho ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho baarlamaanka soomaaliyeed sanadkan baarlamaanka koob iyo tobanaad waxyaabaha laga fili karo run ahaantii soomaalidu hididilo weyn ayay ka qabtaa wax weyn ayaana laga filayaa marka haddii aan laba aragti u kala qaado aragtina waa aragti fog oo soomaali oo dhani ay ka rajaynayso midna waa mid waajibaadkooda qaran ee maalmaha soo socda nagu soo wajahan qusaysa marka haddii aan ku hormaro aragtidan koowaad waajibaadka qaran ee maalmahan soo socda baarlamaankan yacni laga filan karo ama laga sugayo haddii aan ku hormarno baarlamaankan waxaa laga filayaa inay doortaan guddoon baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa markaa doorashada ay sameynayaan inaysan noqon doorashadaasi doorasho yacni si fudayda ku dhacdo oo jaanta rogan ku dhacdo qaabiska oroda ku dhacdo inaysan noqon oo waxaa laga filayaa baa doorashadan socotay halka sano iyo jajabka ama labada sano yacni wax u dhigmo wixii intaa laga foolinaya inay horta soo saaraan ayaa laga filayaa guddoon baarlamaan ay si fiican uga fiirsadaan inay soo saaraan guddoomiye ku-xigeenadiisa oo sidoo kale ay ka fiirsadaan inay soo saaraan kadibna ay u gudbaan baarlamaanka guddoonka iyo guddoon ku-xigeenada loo doortay inay soo saaraan madaxdii kale qaranka oo ugu horeeya madaxweynihii inay soo saaraan taa ayaa laga filayaa taa markaan ka gudbo marka loo fiiriyo dhal yacni qodobkayga labaad wuxuu yahay marka loo fiiriyo dhiigga cusub ee baarlamaanka sanadkan kusoo kordhay iyo dhalinyarada hididilada cusub muujinaysa ee baarlamaanka soo galay wax badan ayaa laga filayaa waxaa laga filayaa inay dadkaasi noqdaan dad soomaali si hufan u mateli kara inay dadkaasi noqdaan dad deegaanadii ay ka yimideen baahiyahooda si gaar u dareemi kara inay dadkaasi noqonayaan dad soomaali matalaada ay matalayaan ay ku diirsadaan oo ka warqabo yacni sida soomaalidu baahiyaha dowladeed ay qabaan dad ka warqabi karo oo dadkii qurbo joogta ahaaye markii xilliyada fasaxyada la gaaro tigidhadooda jaranaya baxaya inaysan noqonin ayaa laga rajaynayaa maadaama dadka soo baxaya ay dhammaan u badan yihiin dad daljooga oo dadkii labada boosaboor lahaa ay yar yihiin sanadkan marka wax weyn ayaa laga qabaa rajo weyn ayaa laga qabaa baarlamaankuna waxaan u malaynayaa sanadkan inuu ka bedelnaa doono sanadihii lasoo dhaafay baarlamaanadii soo marayay soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhowahay bahda v o a magacayga waa xasan cabdullah cabdiraxmaan oo loo garanayo xasan qaraabo haddaan aragtideyda ka dhiibto maxaa horyaallo baarlamaanka cusub ee soomaaliya baarlamaan koob iyo tobanaad baarlamaan koob iyo tobanaad waxaa horyaallo markuu horeyso horta sida laogyahay dhaarintii waa ay mareen guddiga ku meel gaarka ahayna way sameeyeen haddana guddi doorasha ayay ka qabteen oo guddoon laga rabo inuu sameysto intaas ka gadaal waxaa laga rabaa inay guddoon soo dhistaan guddoon samaystaan kadibna ay u diyaargaroobaan doorashadii madaxweynaha waan ognahay dalka xaaladda uu marayo haddase waxaa rajo fiicana muuqato marka waxaa horyaalo waxa waaye inay baarlamaankan afarta sano ee soo socoto ay dhammaystiraan dastuurkii qabyada ahay u ansixiyaan ay macnaha meel mariyaan inay macnaha ka shaqeeyaan kalana shaqeeyaan madaxda sare nidaamka qof iyo cod lagu gaari lahaa in ay macnaha ay hormariyaan laamaha ammaanka xisaabtan buuxa ku sameeyaan si amniga dalka loo sameeyo gacanta loogu wada dhigo iyo in ay hay-addii aqoonsiga dadka sii lahaydna ayadana ay meel mariyaan iyo shuruucdeeda intaas haday sameeyaan oo dad kala tiro koobo oo amnigiina laga shaqeeyo dhaqaalahana kobac lagu sameeyo shuruucdana la dhamaystiro wadahadalada soomaaliya iyo somalilan ay ka shaqeeyaan sidii macnaha u qabsoomileed ku cadaadin lahaayeen intaas waa howlaha ugu waaweyn ee horyaalo baarlamaanka kooiy tobanaad kaasna waxaa laga rajeynaya insha allahu in uu noqdo baarlamaankii soomaaliya ka gudbin lahaa marxaladan isku dhexyaaca iyo marwalba mar dambe inaan loo laaban doorasho dadban baarlamaanka gudbi lahaa inuu noqda ayaa hortaala
magacayga waa barraacde waxaan joogaa magaalada nairobi aragtidayda ku aadan doorashadii baarlamaanka shalay la dhaariyey uma maraynaya wax saa usii weynayso kordhinayso sababtoo ah waxaad moodaa soomaaliya weli inuu ka jiro isqabsi fara badan ee madaxdeeda sarsare xildhibaanada qaarkood ee maaragtay dowlad goboleedka dowlad goboleedyada qaarkood inaan weli la dhaarinin ama aan lasoo dooraninba xildhibaanada qaarkood oo ma garanaysa oo lasoo doorto shilay aana tegin meesha so waxa waxaad moodaa inuu jiro isku dhexyaac siyaasadeed ee maaragtay oo isfahan darro marka uma malaynaya in hadda wax saa usii weyn ay soo kordhinayso waxaan leeyahay wadanka la nabadeeyo waxaana lasu tilaansuro asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadan kariim dhammaan ummadda soomaaliyeed magacaygu waa maxamed ibraahim guuleed joogo magaalada nairobi haddii aan ka hadlo fikirkayga ku saabsan socodkii doorashadii soo gebagabowday waa loo baahnaa in maaragtay laga gudba caqabadihii farada badnaa oo jiray si fiican ayiina u dhacday xildhibaanadu siday u soo fadhiisteen haddana si xilkasnimo leh iyo iskaga dhex dorteen labadii oday oo labada aqal ugu weynaa maasha allah odayaashuna sida ay maaragtay u dhaqmeen oo ay u hogaamiyeen maanta guddiyadii ay saareen ayadana waxay muujinaysaa ififaalo fiican oo aad u wanaagsan xubnaha baarlamaankana waxaad moodaa labada aqalba inay dhaameen sidii hore oo qoodadii aysan jirin oo ay u diyaarsan yihiin inay waxqabad muuqda ay la imaadaan waxaan rajaynayaa marka in sida hadda ay ku wadaan hoosha inay oogu socoto oo ay ku soo gebagabeeyaan ayna noo keenaan maaragtay madaxweyne weliba anugu waxaan jeclaan lahaa in la soo celiya madaxweynaha hadda talada ku fadhiya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo rajaynaya marka isjiidkii falada badnaa inuu halkaas ku soo gebagaboobo magacayga waa maxamed cusmaan cumar waxaan joogaa magaalada boosaaso haddaan ka hadlo fikirkayga ah xildhibaanada labada aqal waa tallaabo horey loo qaaday oo soo darjinaysa macnaha wadanku inuu ka baxo qalaasaha siyaasadeed marka waxaan taageerayaa in si dhaqso badan loo qabto doorashada waana howl fiican oo lawada sugayay waan bogaadinaynaa arrintaas waana tallaabo aada iyo aad horumar wanaagsan u ah runtiina waxaa ku mahadsan oo kuwaxooha markii hawsha ku mahadsan ra-iisul-wasaaraha qaranka oo si fiican loo shaqeeyey in lasoo gebagabeeyo doorashooyinkii xilligii dheeraa anigu magacaygu waa axmed khayr maxamuud xirsi waxaan joogaa magaalada boosaaso haddaan aragtideeda ka dhiibto baarlamaanka labada aqal ee soomaaliya dabcan way soo dhammaatay dhaarintoodii dabcan maantay soomaaliya waxay leedahay hay-ad dastuuri oo sharci dejin oo la dhaariyey oo sharciyeysan bay leedahay dabcan halkaa waxaa ka baxaya waxyaalihii aan la qiyaasi karin oo la fili karin wadanka inay ku dhacaan baa ka baxaya inta kaleetona buldhig iyaga u ah iyagaa dhalah inta kaleeto ani ahaansan ka aaminsanahay dabcan baarlamaanka dad badan oo la xulay wanaagsan baa ku jira dad macquulaa ku jira dad hore u jira dad cusub baa ku jirta dabcan baarlamaanka inay ku cusub yihiin way dhici kartaa laakiin meelo badan ama eryooyin badan kale ka shaqayn jireen bay jira dabcan waa dad dalka usoo shaqayn jira saan anugu filaaya badankoodu intaan ka aqaano dabcan caqabado badan baa horyaallo oo ah qofka ay dooranayaan waa caqabada u weyn oo hortaalo wey ka guddoon ahaan qofka ay dooranayaan guddoomiye qofka ka dhiganayaan iyo madaxweynaha ay dooranayaan labadaba waa caqabad dabcan hortaalo weeye oo loo baahan yahay inay ka baaraan degaan oo ay lafa guraan oo ay wax badan iska weydiiyaan oo ay dabcan kuna cibaadaystaan dabcan haddii marmarka qaarkood siyaasad dadku uma haystaan inay tahay wax diinta iyo waxa soo hoshgasha laakiin haddii ay ay si fiican qof fiican doortaan oo ay ku tuumayaan dabcan waxaa malayn karaa inay cibaado tahay dabcan maanta waxaan leeyahay nimayo coodkiina ku cibaadaysta oo qofku macquula raadisha insha allah doortana
aada ayay u mahadsan yihiin dhegaystayaashaasi ugu dambayntiina waxaa barnaamijka aragtidooda ka soo dhiibtay qaar ka mid ah qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magaceygu waa samafale axmed cusguru oo ku sugan xarun qaxootiga dhadhaab baarlamaanka cusub ee soomaaliya wallaahi aragtidayda wax ay ka bedeli karaan ma lahan waayo maxaa yeele qof walba dantuu ordaayo waa dantiisa ee qaaska ah dan guud cid ka talinaysa ma lahan sababtoo waxaad dareemi kartaa si ay wax u socdaan iyo wadanka mar walba isjiidjiidka cusubu soo maro iyo marxaladihii marka wixii waxay noqonayaan wax walba waxay ku wanaagsan yihiin ma ogtahay waxay ku wanaagsan yihiin in loo arko danta guud mar walbana wax walba laga hormariyo danta guud saasaana wax walbana xalkeeda iyo wanaaggeeda lagu gaari karaa balse hadda aragtida aan qaba aniga aragtidayda baarlamaanka cusub ee soomaaliya waxay noqonaysaa in kuwii horeeta camal ay noqonayaan wax waqtul xaadirkan ay ka bedeli karaan ma lahan magacaygu waa aadan deero cosman waxaan deganahay dalka kenya khaasatan xerooyinka dhadhaab waxaan rajaynayaa baarlamaanka soomaaliya inuu noqdo baarlamaankii ugu wanaagsanaa oo soo mara wadanka soomaaliya waxaan kama rajaynaya inuu noqdo baarlamaankii ku mashquulo mooshin iyo siyaasi oo siyaasi daneed uu ka mashquulo kama rajaynayno waxaan ka rajaynayaa baarlamaankii uu noqdo baarlamaankii ugu fiican baarlamaankii noqdaa kii ka shaqeeya aayaha iyo wadanka soomaaliya iyo danta soomaaliyeed ka shaqeeyo kasoo saara soomaaliya caqabada iyo dhibkii iyo dhibaatada haysta ka saara baarlamaankaasaan ka rajaynaynaa baarlamaankii waxaan ka rajaynaynaa kii inuu noqdo kii naga saara qaxootinimada maadaama aan nahay soddon sano oo qaarkeena aan aragkin weligeena soomaaliya aan ku dhalan somalia nagala soo qaaday soddon sano aan nahay xero qaxooti oo wadan shisheeye aan joogno baarlamaankii naga saari lahaa oo noo istaagi lahaa oo soomaaliya isku dumi lahaa oo soomaaliya halka dhigi lahaa inuu noqdo aan ka rajaynana insha allah aada ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal ku sugan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka ka qayb galay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa wariyaasha v o e da ee kale ah cabdicasiis barrow yuusuf maxamuud yuusuf axmed nuur yogol iyo khadar xareed oo gacan iga siiyey soo saarista barnaamijka tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo